السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني تنلي واها ماي واها أبارة ديدي أبارة بعد الشيء قلن تانوان أنبرن يو دنبون لكوينيو إلهي سبحانه وتعالى والمنين وايسن ولا أنكر كانسن أرغاسان بهرو ilaahay hooba idimka i fadeen mayli fadeen inila tawbiyo sidii horta ilaahaynii waraabii lahay umutan wal bacdisha biise midika koima biikalama anfacayan booyid laka qaada iyo gaari walakajey i walaasi walwal tarawma ee tubooyinka enjegeen eeladii enjegeen bacdisha may waaha istinzaal mayli fade roobka laha deegsada sidii laakadij i faday la harbagala ilaahay mayna leeya watuubu ila allaahi jamiican ayuha lmu'minuuna lacalakum tuflixuuna watuubuu tawbiyaha ilallahi intawbii jamiican haal isan dhontin ilaahay inlagada ilaahi subxaana wa tacaala ayuha almu'minuuna mu'miniinta likhasati lacalakum tuflihuun hee gobolkii mu'minshi leeyihi miroogo walba mufsideenii dhah jara dhibaatayaala madii qaarna tawbiyo qaarna tawbiina dhibaati lata maylifada kullugaan lislo tawbii madilankii macsiika dhah jara macsiyaayis wedad kii qaad aamay qaadshii aamohay kii sigaar dhuugay sigaarshii dhuugohay kii tubaako aamay tubaako aamohay kii dadulmee dadulmiyohay kii tuughay walday dafohay dhibaatini ata dhar dhinigoo najaase amalka tukudo kora ani lasla tawbiyo ilaahay bacdishilantallaru saasee lifadohay abaartun ad aragaasa gudugaabanta walgaabamu ilaahay subxaana wa tacaala jiilal sedebaloodu sedebelood una uswalnimo abaarmani dheyfan inta kormay dhiiday bacdisha ahlu taariikh lankii kitaabo akhrisidi wala ogyaa zaminkii nabiyunaa yuusuf lanku dowle a riyoodi mayka riyooday todob saad uka kulus turaabti rogan todobhaasha simidahka degdi a aamayano ebrib yaayan aragi dowligi riyooday wal munajimiin haayihi degday haaye kulmii bacdisha alqaatu ahlaamin ah lan dhadheba kii jare doogu kone waalanta dhadhebta ka jarta riwaayuna fasiro kornama ewalar lanki arageelay todoba sahad oo ka kulus la aamohay todobhaasha aamaya madidem lanku habaaska jaray nabi yuusuf habaasta kala jari nabag dulmi ling hirey ling hirey madi habahaye maerho ada dowlagan seetob lanko bacdisha haglaanla hiri yuusuf larameelika jara isheega eri waan riwaayo fasiraaye lankiya ma eri an lanku riwaayo fasire ogo hali diro eri nabi yuusuf halan seedi dowlig haliinka weeri roobliin weeri ma erey todobaadun saas ka kulus anisiin sheegay ma erey todobasan hariire da'ban oo aaran e helaasan ari todobaatana da'ban hariire oo abaar aho yo dhiyaase eri hee salliweelewa la eri walsheega la eri ijcalnii calaa khazaa'in alardi inii hafiidun aliimun turaabti mugaasime furaajo haliin dhiiboy ana lan aliime waan hafiid aho ugaaw eri nabi yuusuf halan dhiibey oo walow man jaaca dowligiya baahdi bacdisha nabi yuusuf ilaahay may ogaahiyey ilmu kiimyasii askarti hungurin dhiibi abaarta miin lisa ah degdi dowligii hoob liseedi hogodahay lan baahdi hogoday bacdisha hunguruu may jarow yuusuf hanin dhiibi waa baahanaybo madlamaad hatan bacdisha baahanya hunguru lan dhiibi nabi yuusuf layn dhiibay dowligii horta iimaanka tabi dadka iska wal aamow lay galeen reer nabag may suubiyey bacdisha walaay badar e lagooy lagooy maylaweelay gabala la dhakaay balka sabuurshe meel la dhakaay malgooyan saa daraadi e dadkan misgeeda aamayan hubuubtan hoolaa aamay dad yawna abaarmani dhiin been ayli sheegnay abaarta gacantaanoo lakridi makiinoleena fasaadidi dadki aglij oo lahadi makiinayaala may lijeeyey beerowi dhoon lijeeyey arla isqabta beeli tuulahayta makiina lijeeyey misgeedii la shukuli weegodi walka la dhowday dadki magaasroogi hoolajaysiisidii misgeedii barmiileeka shibanta tabaka jarta may la fadaay balka bayaayo batoba meella dhaka weegoda meella dhaka yala fadaay bii ilaahay lan qabay reeb hoobanu tawbayn hala fadnay hata geeka bacdisha loodiba leedahay gaaliya leedahay irinkiya leedahay arantiyeeda dad yaw madi una dadki beero taabay ana sagaal isiyada wadansho beerlaka taabay dadka kale una nooqaada jara inti mudug uma jaarteen bacdisha inta lahan tabaay isjiida laha rorodaay inta laka wadi jari ogdin misgeediyaadihayta dadsha dabaala nagdi zemunko maylwelay ooflaw adablaagi faylahay sansanala ka abuuri haanolay sansanta yuudhiha ka gadadeena sansanalisla abuuray beero isgabanka saada galay beer sansanla ka abuuri badarma dhalaaso la eri beeroway kaniisen ibra bahen saa daraadii hatana mayna helay makiinina heli misgeediyala shukuli huububti hoola aama fadi saasala weeli maysiinka digaani dad yaw madi olmadii tiun ana hataka bacda misgeediga makiina ayla gelinay ayla shukulnay balka balyaabibsi aa garaari halan dhisoy balka hal tubay hal dharaariyoy sedebalood gudaashu abaara i galli beenaliwed abaarmana galna galantaano isku weelni shalmay geerada loormahay boqolahay geeka may kungeysi unu galantaana ka weelni misgeed birshiha maralan qaadi digirti wal qaadahoy galleyti wal qaadahoy walaa isan latin meel galada meelka shabada gudaka duuga dijarni ziminka gororo dhoay wal dhaawi jar herwaagoo gorday goror adugu malka goroda baadisha wal duugi jari duugowki wal dhaafi baadisha makiinadu misgiidun shukulaas siyaasi lahanintafiu aylisin hilaagnay makiinadaasay beerooyin aylisheegnay sanwaaniyaan how ulmaaden duugan weelan duugan how weelanooda may kale raaneen gudubaane dadka wala haysado liinfiqdu sacti min sactihi ilaahay meerhelanki waa sacnamaga baadisha wasiyo walki dhiiboeti dadku wala haysado beesood haysad beesood banka labiyo waktigii banka lahabiyaayu waktigii laqaniimaysaday muraadka la helaayu masaakintun dhammaado hayte baadisha kafkafayso hayte beledka kuwareego hayte dhar harsiyoy hunguri harsiyoy arraahimuuna yarhamuhum raxmaanu ar nimanka naharisa ilaahay ang naharisa irhamuu man fil ardi inti turaabti roogda ang naharisa yarhamuka man fi samaysi ang naharisa wari ikhwaani may weelanaana ilaahay ka obsaneen inisnaganeen tawbiineen dadku balaanta labaashara bacdisha ilaahay mahadlee laga yilaayo iimansho tabay misesadka tabi hitowbiyan turaabta ninka gubteen turaabta bacdishay gubteen walatii nin hilaagden bacdishe lanki bacdisha aalkulo dhamay dhammohay jidisa aalkulaka dhammohay arag ohayna dad kristaanhay jidisa marahoy arag ohayn unmagaad wal goba tawahaysanta ulmaada bacdisha iilanahay dad yahow hal towbiyoy ilaahay naganen sadaqaan hal dhiiboy bacdisha dadka deriskan ogaanen saas hal weeloy tan kale ana hor ibidkay inan walhukumun fadna laakiin may fadaay ani ana belidkum bay dhow afarto biloodle ana qobod iya fadaay reed meelha kabilahaw fadayn aniiba og dhaadoli amaya kabilahaw faday i dameeree kabilahaw fade may argaana dameerado korshogo gohon ibir bahan bacdisha horloo lanqodaw marshili giliye leleyi yod liley dhiijo helgohaay bacdisha hanasa aragahaayn ilaahay rasuulshe walaasaadaw diidi gurbay ma argay bojey beershe iska dhegi gurbagii boori nabo baho argi dubinta dhuulka dhakay jarjiiri saahib yalinka weeri gurbun waana noolay waana dhibtay ugaa wari nabaga dameerkuna saasaan la awaadi dad yaw lanka umararhay dameerka mareer dhawi fandaqallahu alhimaara ilaahi dameerka dhawaaji yaa umar iqlil ow iksir fa ina aljazaa fi yowmi aljazaa'i dameerkii hadali waan war suurtu aw ilaahi rasuul sheemay leere saadoo lanka kori saadi hadali lang yawka koro mal in weelna beertaaboo la in weelayatari seed nabaga hoolin sheey aan ogola ari siid umar siid abubakarna ogolyin ari may weelay dad isku dhaarhadaw haaye hadaleh bacdisha waraabago hadali riido qaadi walaa kahoobi giika dhib oo hoobtay bare ee hoobay riid walaa sida waljaru dameerkaas ni hadal wal suurtoow may wali ina alxayawaana yata'allamu kamaa tata'allamu wayabkii min hayri dumuu'in boore dameeraw laqodow dhiga layla dhowow madag layla tumow madag mal dhowow may wali mirida ka jarta handhi ka yaala sanga ka yaala dhiga ka yaala madag lay mareerla dhowe may kale lawelay gurunga lagaba loolada la dhowe yod yod yalileyi migilkaa dameerka shufta mareedla dhawe dad yaw dameere waasan gergaari fadey umrigayna waan hata baho haaye sagaalung hata kawiya haaye ebedkay may faday irdaalung oo daanjare daanjarka dameerka lahandhiibi kan handhiibin shaydhaan e idirooga dameera ilanti oo dhulka galo hayta la qodqodo hay cuquubada soomali reewun hayta khusuusan dameerawun dameerawn belidka liinka biina dameerba booglelan ganaana hanunba bacdisha beesa fadaase wala manishiinbidi baraka laawashinka e beesi fadahaayna weriga haayana madi lamba dameershii booqabad la ganaaha jid muslum haayte an madbadan an sheeg in sheeg niman yahaw dameerba boogle lanshay dameerka rookoy meel dhika beesa badanka qaada waana bangagna buwis beeso lahela fadi walaahun dameeraw ilaahay baadishe ilaahay an mogan bersho madi anaka nooga bawari gacanta ala goore habaare may kooka jara iley baadishe iimanka alani suga aninka qayli jari sheekha dameero bali araay hata dadahay daramey shariifun baalay fadhiyon geereedka hadalawba argaay isuu noole hilimoodin moeshiyaana dameeran wardan adaabohay tan kale ilaahay naganan sadag badan hal dhiibooyi booyido lanki booyid gabo walhaaysada baadiyaad andaroy tuuliyaalka dakbadi beer abuurha dargala doona dadka abuurna maqabaan abuurna halag wediyoy meel badan awalka bahi abuurkana hala gadoy dawlo ma arago hayno dulli arago hayne walunata abuurha gada irhaano afkaana kahadlahayan malaha yoba baadisha masjid ilaahay inkoyane walnaba kawiinyihaan bacdisha dawla bacdisha hoob la arga habaasta feeriyaasi masjidee feeriyaasi wal waysina ilaahay ninshaana niman on iska fulanayna kooyana langusuba lawaarde ima maskantadaka dhawale bacdisha tabra hayte hireerikaadiyo maseedo koran manjifulka maseedo koran inta ka oodinyin bilaan mahadawisiida koran naftiyo ilaahay maka obsaayan saaseeta qaad aamuhaya hatana warka ay kala dheerane bad ankaaranga gala dawne iimaanka alana isago an hata dhimashoona maka obsadaw hiroowna maka obsadaw guri aha muhamed siyaadba oo noogi hatan ulmaada hawle may waaha dad yaw dameerawn dadka handhiibadii fasaado qaba idi roogda dameerku inka oroor adalati unigeen dhiibas lam unuga mareeroohaat walka goobohay masiibada untani hayte haywaanku ungergaarnen unun isgergaarnen arraaximuuna irhamuhum arraxmaanu insha allahu sharii maamudanin dhimaadadhoon ishee kuusu oo ka dambooyi ay kala dhaarane haddanna walaasa adgaaban le haytay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
eedyada maasni dhegeystayaalkaasaytii waliba u sahay sheekh aadan towfiiq markaasaytii usanan gordooshigeedan towfiiq oo sukuumada culamaa udiinka magaalada baydhabo ee stuudiyaha idaacadda warsan magaalada baydhabo martininka geeka shariif maxamuud sheekh xasan oo markaasaytii kumada iyo saasoo kale stuudiyaha idaacadda warsan magaalada baydhabo martininka shariifa ka dhoow idaacadda warsan magaalada baydhabo abaarti iyo ku jirta gobolada koonfurta soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo doorka culamaa udiinka iyoone aramoogasaytii idaacadda warsan iyo isangeekan booqateen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آه، إخواني في الله أولا ما يمكن ما هاد نجاي أني إذا عدا ونهبوقني يعني ورسن إني أني شرفتو أرد أذا إني ولي أنني جرى إني أني قدين أو أرد يعني أمتدير سن إني شرفتي يا أولا أنكم هديان tan lamaad sida ardayga rabaan ballan sheegi wadankii soomaali iyo geys ilaa geys abaarag iyo galli soomaali may dhaqanshi haayay ama ka noolaytay qeyb beero ka noolan io qeyb may haaytay ardayda xayawaanaadka noolaha ee ka noolana iyo badan ayti xayawaanaadkii dhammaado haya abaara galli xayawaanaadkiya awalan lankooy isigi dhammaado haya haddii xayawaanaadkii owlaadi laku koriyaayey haddii dhammaado owlaadii laku koriyaayey yoona miila ardeeda iyo ka afleyn saas dartiye culimmadii ma isla gorotay ama ahlu beledkii dadkiiba arday fikiraay may la isla goroday ini ardeeda umatan wal isdhadhaamaya ini ardeeda la qaaliyo hanad may lalaheli awaada yaa ninka dabaaqdala ku dhiciye ini dadkii laka qayliyo walaalihii haayeen dadkiyaani dhibku lankii dadki intoona kii diba jeera iyo kii ad ardeeda caalamka lan qayliyo maanaa caalamka badi unu leena soomaali ahaanba inisku filagna gaala ardeeda walhagoydiyohayna muslimiinta hoob iyo istaageeranu yooba oo ardeeda inis naxariisaan ilaahayna naxariisee lanla aragoobana isku filnaadaan may weeli yeedamay kootu siyaasee nabi moxamed calayhi salaatu wasalaamu madigiisu maka ku tabay madiinatulmunawaraseedii ee islaamka sidii yeeba nidaamkun oo istacaawunka ee islaamka laku qaadadi gaaladun unalaynidaysitai madaaslay yeelna unu hatu wal caawinaana leta marka nabi moxamed dadkii walwalaaloy hataa heer mayla deersii arday lankii lama naagood qabi ini naagdolan furo naagdo furo naagdo walaalshay ka dara lankii lambeerood qabisaas oo kale lamhalaad lankii qabisaas oo kale yani madii arda listaageeri ilaahayna subxaanahu watacaala markii dambe miil xoolo la dhikoli waay muslimiinta hooba is taageeraan oo inis naxariisaan ilaahayn madaasad nin naxariise naxariistaas linis fidiyo rasuulka may suubii jiray calayhi salaatu wasalaamu mara may jartay asxaabta rasuulka duulaan galeen madi duulaankii la galii ardeeda wal baahdi sahaygtiya dhammaati duulaankii la kadaayi sahaydiya dhammaati madi dhammaati asxaabta rasuulka bacdishee nabgaan kooyna meereena nabiyow unumay fadaane ini hoolagi yani gurbiidi taanaga goorisan baahina dhammaayo hayte madi saasna ari sayid cumar kooyi meerey nabiyow saas hoo bulweela lala dahr waa ari doodkiyaa yaraada xoolagiyaa yani ardeeda walaaylakadararayani yaraadayan ee inti yaroo lahaaya inti agalka ka jarto lahaaya hal inisyeenoy goglo halka halka ardeeda halka shiboy ilaahay intuug hal barakaayoy haanaas hal dhiibsadoy saas inilweelo yan argay wa ari nabagatiya aqbali calayhi salaatu wasalaam sidyalweeli walaagii dadka dhonqabenga linisyeeni hoob linis yani nabaga ilaahay barakanku tuugi lanla argoob is oweelyay buuha yanagadi hata may kale erey nimankun yamaniinta ewa may weelaan erey haddii zaad waayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii yo zaad waayano maardo saheeda ka yaraata walha kuusay ko walaago faayo gaba ko wala ko waaba dhamaadan walaajay gebagabu shaarantoo gaba ko wal inis yanay ma erey weelkuwa bisawiyati inka qiibsadaayan fa ana minhum ahri nabaga calayhi salaatu wasalaam an dadkaasa ku mid ah dadkaasaas iniska naadhisaw oo sidaas weelaw ya ku mid aha ahri rasuulka calayhi salaatu wasalaam awalan anti ilaahay walsiyi subxaanahu wa tacaala walow nabaga sadaqad mayka tilmaamay walow bishaqi tamratin ahri timirtoo jabjaba hal yani dinaarte gaashaan weeldhada walow timirtoo jabjaba alla ka dhika macnaha meelimayda diiday aan xoolagaya yara wal sadaqaayaw maqaba ini leeroola diide timirtoo jabjaba haato maydika eray sadaqaay marka kii wal yar qaba kii lan kii bijirgaanko bii e walaalshay anka daago koro oo ka ardayd galaasto misga e walaalshay anka daago koro may fadaane inili saageero haddii ad ooku bacdo lakiimoodo risqulkadi calaa rabbi lkadya baryayn hatana ilaahay lanko kale hatana sheene ee ardaeda lanla argoob walaagii una qabna ini istacaawungnan tacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaani ilaahay sidaasana fari lanla argoob haddan walaa ada dhiibito ogeeka hellagungna la rooga reegunku meereehe amaa bershay mado bersho meerey sadaqad ku ku ardeedo ku fadli badan yahay may wali ama ad dhibka tumadi wala la kisiyo ad la kamaahi oo ad gee usuga danta ad la ad kubood sadaqa la kisiyon ha toogay ku oo ad hanun ini baahnan sadaqa la kisiyo may may corona badana ama kas gee usuga la kisiyo corona badan may wali xilligaas sidaas munaasab ah saas dartiye may muslimiinta in sheegane naftitaanoona ku bilaawane lankii halkoo doolar dhiibi kor doolarka dhiiboy lankii ku badan dhiibi karoon dhiiboy ilaahay oroodis walan hormarsanaan amantii ardaada walla hormarsadaayah ilaahay oroodis walan hormarsanaan tankeel may tankeel may sheegane ardaada dadka dadka barakacaw oo intu ku barakacaayaan hamar dadkoo dalaal ah baabuurta anfafaaliyaayaan oo baabuurta ka guraayaan hegi beesalahan ku darsadii may lanaa dhowkiin aaminaa oo dhowkiin iyo walaaladiin la noolada madi hegi seetaan lansandanayaawma leh sidii la sheegay aragdeeda kufsi iyo dhibaato badan alla kula kuluma madi hegiliseeda dadkii abaarogi mariidii seedii geeg wal hakanagdo waaysanye hataa araadi haddii hagnagdo badi wal hakanagdo waaysanye marka may leeray lanka loorka iyo kafadheewa leere madi marid wal haka tuugsada horta mooradoo laka aruuriye madi mooradii lakabuuyi bacdashee madii hay-adii kooyto walsheenta loorka kafadheewa leere hooba hay-adii budabadiya gadiido yani gadoonta loorka inkukawa leere bawlka kungalasiya sidaasa la sheegi may fadaane hal isla noolado ilaahay isla tawakalneen tawba sheegnen ilaahay ilaahaga hama roog inta kan ilaahaga hama roogo inta rooga ma ee wal ilaahay kiinsiineen adma helaas may fadaane insha allahu culimmada kale yee ardeeda ya ka dhaafaayi may lenaa miraaran kana nagaane dhulkan aamingnen ay guurney ee ardeed beerteen daha ku dhowto roobtuba ho kooyto ardey lugaay baa kaseeda korn laakiin haddii aad hamar marto wal aad hakabaabul kortoon waayto beerti hadan sidaasa kabaagadaas ibidkamadun abaarley qabaas intaasa derdaaramaana aquulu qowli haadaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu eedyada mahadsanta kaas dhegeystayaal waliba wasaahi shariif maxamuud sheekh xasan oo sukumada culamaa diinka stuudiyaha idaacadda horsan ee magaalada baydhaban ee kala sugan barnaamijka bandhiga geekanta badan walibaanu ku hadalahayna abaaro iyona doorka culamaa diinka uu ku leeyahay macalinkuusoo iyo kumad e culammada geeka stuudiyaha idaacadda warsan ee kala sugan macalinkuusoo ku dhow barnaamijka bandhig iyona idaacadda warsan ee magaalada baydhabo doorka culamaa diinka iyo ku leeyahay abaaro iyona mayse kalefi abaaro intiiyo markaasayti dhaladan mar ilaahay ku sokow mayse bulshada dhatatiido iyo gacantatiido inka sababayd
horta may leexray may kalafi horta sababta oo dhibaato shinaysa dunuubta bani aadamku ilaahay meeray wamaa asaabakum masuulatin fabima kasabat aydiikum markaas weliba halaataan kulla muslimin oda waa afu an kathiirin walbadanoo dunuube madii walaa una dunuube una suubeyaan ilaahay nin obada fadii geedka waldhagaaba adduun korshay waa kadareer maarifan awalan horta dembigii ini lagu tuubiyo ilaahay lignagada yaan isdardaarmaan dad islaam aywaana dad ilaahay la-ena xukunka ilaahayna laka sabro arday maamulka ilaahay laygweda abaar ilaahay sheegay ilaahay biye awalan horta saasaan isdardaarmaan in ilaahay laku obsado ilaahay lakirinaad ولا يصيبنا إلا ما كتب الله إلهي ميليا مسير أصيبه إلا ولا إله سين قدر إله سين أصيبه والكلمة سين كدي أيام marka ilahay haddiisa quduusi meel ka erey lankii oo bilaaday inka sabraan nimaday inka shukriyaan mayru aha arday arday i dhukay hoos samidii hooste i dhukay tis igu bahay waliba dhul raban sii waaya rabbigo aan ahayn dharba waa eri horta ilaahay dhib isu sheeni hatin isu qaado isu sugaan isu qaada marka ma erey arday ma erey sabarka awaluhu murrum wa akhiru ahlaan min alcasal asabru awaluhu murrum wulshay gareeri masiibada korkaaka dhiyaasi laka sabar قررت وآخره أهلا من عسل آخر كان ميلي ملبكم مي ما نستر دارمان سفر نستر نستر دارمان كان كلا أمض بشك دي تعاون أنا نسكار ميو أردي نسكر قارو إلى هين من سنين قرقاره ميوها لنكو سفر هاي سير حسوك الإنشاء عليه الصلاة والسلام لهم مسافر هاي أردي بين ما رجلهم مسافرون may adka fashada ayhi cabashuahi ooma ida inka adkaadi ahi fawajada helay biiran eerkoo heli fanazala fiihi fi lbiri ka degi fashariba falamaa kharaja faidan kalbun yahafi yaakulu taraa ii kuwa eerkii irtisloogo oon diloohaay muddo araadan aamo laakiin may saray ii kan dhibaatay ad qabtee qabtee duwa ka dhiigitay oonki ad qabtay dhibaatay ad qabtee qabee duwa yaa isari isu naftis as hadal markaas eelkaa ka nagda eelkaa gaali arday khufyey biyaha ka geliy weelka gudaa male hadag male lankala maroogo eelkaa gaali khufyey khufeenka inka jariya biyaha ay ka geliy afyaha ka gobda eelka sasaa ka baahi iikiisaas ka waraabiyo fashakara lahu ilaahay meerhi addoonka shukri wagafara lahu wadakhala aljanna maadaama ay makhluuq ilaahay walaa aan liidido arday oo nijaas ah xayawaanaadka aan hoostiyo ka jar laakiin ii kula iyaaraysi haddii ilaahay mahadaysti saley janna ka gaari kadaalika naagdo baqii haytay zaanidi hay yaan riwaayada islaam rooganaa yaan maydaray saas oo kale yaan ilka waraabayi saasaa ilaahay ka afay janna ka gaali weliba naag zaanidi oo sharbuutay haytay hata geeki dad ahlu tawxiid eh walaalka eh islaamna walaalka eh dhibaataha ka dhiiri haddii un aan gargaarno laakiin iyayku un gargaaro bi ilaahay ina haraysi mayli malaya ilaahay na eray من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل نفسا جميعا لكن نفبر ذنب الله يدل ميد التويل أري لن أمتدن بل كونك في دماي ومن أحياها لكن نفتو دبا تويسنجيك أون هاي با هاي تنور يونا فكأنما أحيا ناسا جميعا لن أمت إلهي خرق إلهي لن نولي مثل شيء كده كنا لهي ورت ساسو dadagada qur-aanka bal badan ha aroori meel badan halaka sheegi ariday wayuhiruuna calaa anfusihim mayla reeyay dadkii reemadiin laka amaanay naftiyo wadan bahantahay lan kala siyaaya maatuk hor mayla walow kaana bihim khasaasato yoob dhabaata gaban waman yuuqa shuha nafsihi laakiin naftis bakhilnimada ilaahay ku dhoori fa ulaa'ika kuwaas huma lmuflixuuna aan dhiibanayn bakhilnimaada bushuu rasuulka ilahay mid ducaysadaay allahuma ducays maka jiree acuudu min albukli waljubniya ka jirtay bakhilnimo ifulnimo ku meen galee ilaahay rasuulku ducaysay bakhilnimo bakhilnimaad wal bushe hun eed hun ilaahay caafi ma inas daddaarmaane taquu ilaahay i inas kaalmayow dadka walaale dhibaatadaha ka dhiidaysa nijarowni lanka ilaahay war siiyow si ilaahay warkiyunfiq duu sacti min sacti waman qudira calayhi risqu falyunfiq mima aataahu llahu lanka ilaahay war yarsa isun haa yodhay war kudhiibay lehi maa ilaan ba war idhi mal arne meenis daddaarimaan alla qobsiin iyo inas kaalmayow iyo iska himaan dadkii oo mas-uul ahoo wadanka arday maamul ah shacabkan xelgoon isanku saaran si asaabta rafada waajib shuhurta gudaasaan malihinay maalmada waysidaha siid umar mayla sheegay ardayna reeblow afraad bagilatin fi lhindi daswiya cumaru horta mas-uulkiba malka sababa nanka derji helyaas gabe hela saaran helka u saaran mukarka wama gabe lan derji wiig helay oo qiimi leeska heleen mudan ada mas-uul oo ardaya mas-uulsha isaarti arday helbiinga isaarti ilaahayna kii xisaabtameen nanka qiyaamle raytuula hoo mas-uul nagada amba isu hirnya kooya amba cadili fure mase jooran arka ride intaadduaantirano walaayo la faday walaayana may lahay aakhare shillaajtinagadaas may lana dadkii oo ilaahay arday mas-uula ina lehoo arday mas-uul alaka dhaki shacabka ina liin gargaara liingna hariisa walaa haddaad hadeero ilaahay fadli shay ka koyoona cadaalada ka qiibiye lan oo shacabkan korshay dhibaatada korshay kasab kuweydayo ka noolada fadaw hooragay walaa ilaahay gar hagilinin dhiibna dad aamin ahoo kalsoono saanka nahariisi ka jirto haan hata oo masaakiintan lahan dhiibi hungurun fadaana haddii isku helana in weydinano lankaas walaahi arday liin hal saaro arday isuna isuna waajiibshiisaaska gudooda lankii maylarey war lahan dhiibo umudgeysi lare oo sii lahanka tergari ka dhiibe mayrhay khaazin wel raayibe ahadul mutasadiqiina haan wala sadagaayeen kookumadee nagday lare haddii khiyaano haan lahan dhiibi isu reeb birsho reebado haanna arday masaakin dagay haan anina ani are taasee kolley lankii lani markaasay ulmada sii sheegaas arday yar kule lanko reebadiya iyo cadaabka gari beegna ayla kasbanay beegn aydiska sheegnay umati walaa ilaahay han qaado muslimka allah han qaado ajnabiga caalamka allah kusheena halgeysiyo ey walaay oo dad siyaangma ergaanay ganacsi oo madi dhibaatan hadhiida ha kahaw walaay hay-ad sheento miilo kukooy iyo muuriyaan andirsaay lahan dhacaayo ree gadadaayo isuna miilo kasabka weydiya lankihanyo kasabka weydiy isu ilaahay jeedhatiyowu hadalka ulmafaydha oo ka mariidi intaasaaka gaabsi assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu idaa mahadsanta maalan kuu sooyo markaasaytisahay waliba anagaday dhanag iyoonay sheeg iidan towfiiq oo markaasaytiusina ka sugan stuudiya idaacadda warsan sheeg markale ka dhow stuudiya iyoonay mikrofoonka
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني من ما يمكن نقدر نتغير أو أن هنو إلا واسي جيك الله هو منك الله هو may waaha wali adkiil allah bushukii naqdaayan intii idila fadeen ayowka dowhee may waaha diinta nabiyuna ibraahim kulluha amtaala ahayte may kamadahayay yaa ayuha almalku musallado lankala dariyow lama bafka an maha ka darna litajmaca addunyaa bacdahaa ilaa bacdin inay adduunya iska kor saarto sardha dhisato balaanka guursato owlaadda dhale lanka dowlaga mahakiin biinaari walaakin bacadtuka maya kiin daray litarudda canii dacwata almadluumi lanla dulmiy dacwadiis ini oo nagda ilaahay saasaa keendari ari nebi ibraahim diinti saasa kamadhayti amtaal badanaa ka dhaha jarta waa adoo ka dhaha jarta laakiin wal nasaray diinta taano la dhahgeli ilaa sidii oyana saxiixa ata bacdisha may wahalankii aan wala hukuma eray wadhanka bacdisha rooga ini bacdisha dadka madluumka ee angerigaara saasee farohaay bacdisha geyrareydi dadkoo ninkooy isa dowradaan ereen wallay dowradaan meeli ulmada fadaasi mal galna mal dhahgalna lankooba dowle ee belidka koy awalan may fiire alu habsiga fiiriye habsiga lanki haglan hiri haga daa'imiye lanki baadhalan hiriina wal hadhiye may jare dad yaw ankaar badanga meelini hayta koo anbaa baahadilo ee usun shaqaysadaw ya koo unugu lankoog obde may waa lankun shabaab aha ogaaw ani bagorde kaleyi walka dareemiye laleyi shabaabnamaada hibidka ankiyaalayba irita ankiyaali shalay wal dareemiba maylan haaye shabaabnimada ad madoolayba dareentay dadka miilika booroha ilantio dhowka ubadahayta waan hagna bacdisheelinka qabna dadna walanka qabna olda haglaan lihiri ani la feeriyo la fadhahaaye lanko dada dilay miilaka oodanyi lanki lan dili bacdishe usuuna bacdishe walhayse qiyaamo usuuna la dilo la toosiya la fadhaaye wadhanka nibidmal helaw lanki lan dili lan dilna nibidmal helaw isin halsan bubuyo lileya walahu kumaane tareente isin miilka nooladaasa isin sheegasan daa'iman marka waardeew miilalseeda korta mila habarmadawiisad korta weliimadu ma aama korta walaa ka jirin dirhamada mahaday korta may waaha bani aadin may ka noolade maa bayna qatlin wa sayfin wa hajarin alere hajar lankii zinaysi la rajimyow koowal zinaysi la jeeride usuna bacdishe hor habarin guursana koo usuna galantilika gooyo wal hadi diinto duudiya wal diiday dadalaka jeese wal erna wahaysangnaa dadkaasi madluumka ilantiyo habaasaka leedo hayta samyaal minin hirin waan wala laho qobdaynan haayna ilaahay subxaana wa tacaala lanka daalimka ma erey fainii dacwata almadluumi laa ariduha walow min fadli kaafirin ilaahay ma erey laansurannaka kain gargaaray oo kain gargaaray lanki la dulmay ankaartis laansurannaka walow bacda hinin eri fainii laa ariduha lan la dulmay ankaartis managa ori walow kaafir ba ahdo min fadli kaafirin baa ka batay hata dad muslim ahoo bacdisha ahlu salaaday ahlu cibaadahay shabaaba ka aalnayal eri shalay ba ka aalday ma in haaysada madoolayba ka aalay dadkii habaaseeya dhahgeliyo fadaasa dadka habsiga rooga ilmo male diin male walmaha akhriisana sharigee godoobka ah kan hagobadiisuuna mujribkow walaagaas es dhaba bacdisha fisaada wadhankiyaal habsagaan la dhahgala saasa jeelna ulmaada an laydan hadalima kulishe saasa jeela lanka gaalaga beledkooba koy liki awalan habaasta fiiriya lanki haglan hiri horan daa'imiya lanki baadhalan hiri hadhiya umutaasaasan isin gargaarsiinka fadahoayta abaara dhiiri gargaarka kamid atan habsagaasin hal dhahgaloy lankii haglaan lihiri hal fiiriyo lankii haglan hiri lan baadishe faasiga baadishe laa wilaayata lifaasiga lere gebris afshey lanka agadaan qaadhaante mujrime taariku salaada lankoo gobde meelikiin kirin walaagas isqabo mujrimin masheenas diintana dhibshow diinta wal dhibshow halka aaloy hal iska jaroy halna isgargaaroy inasna harisneen ulmadii baadishe warka dhammaayteen dangba dowjeelanimahanka nagan ilaa nudqadaasa ina nagadaasi ani habsigaad la fiirisaasa jeelaana wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
weli barnaamijka ka guda jirna waliba nagaday dhanagii onay isla culmaadinkuna ka guda jirna shariif maxamuud sheekh xasan sheekh adyada firada borgaadin iyo markaasiti borgaad wacyigelin masaajidooyinka ku samaytayna tan iyona intiyada abaarooyinka bilaawatay isunku ku hadlaasan xiliyada jimaada salaada jimaada khudbada oo kale marka la jeedo xiliyada salaadilaa ku bahi intaasayti oo aysan ku hadalaasan arrimooyinka abaarooyinka aysan dardaaran yoona bogaadeen yoona baraajin isan samaysan dadka ilaahay hantada siiyey ee ka sugan magaalada baydhabo
nacam insha allahu jumadii hadda dhawaayti laftitii ardaysaas oo kale baraarujinga suubini may kale suubinay ardayda idaacadda koonfur galbeed iyo idaacadda tan warsan laftitii lankudareer yaninkooy meele yani koonfur galbeed mayan dhiibnay warar oo ardaysaas oo kale baraarujiin ee wacyigelin ee muslimiinta lan sheegaa geek xaajada jarta walwelba madaa ardayda iyo dhibaatadiyo jarta wakhtigaas nuwa munaasib ee inay lagudawahoon munaasib ee ardayda sheegni mar lamaad weliba haddana tan koonfur galbeed fidhiga ninka koyti xafiiskaanoo ninka koyti xafiiska jamciyada ardayda jamciyada culmaa udiinka liislaaxi اlummati fi junuubi karbi soomaal xafiis iyo iyo ninka koyti meela haddana anku dhiibni haddana war saas oo kale ini ardayda ummati la wacyigeliyo ummati la waaniyo ummati ardayda maywele culimada bimansilati اlambiyaa'i yaa soogda taas dartiye ee islaamkooba una dad islaam waanaa culimada ardayda yani doorkiya ka laatan bulshada dhatiya door oo ardayda aad u muhiiman aaw yaaba hoo xelshaa gudud ilaahayna subxaana wa tacaala martabadii koraan qaade haddii xelshaa gudud waaytoon iyo laftatiya ardayda dhibhaka nagadaw marka insha allah may jeelnaa inta karaankan ahil hooba ee ini una laftataan ku qiib qaadano ee lisaan iyo yid dhatiyoba una walbanasalhed may weeli dhibkageeka yaala dhib oo hindho laku qabsado karo ama ardayda ma ah saas dartiye maynin qorshaysanaa inaynu miraaran masaajidoonka jeedino qaxootiyaalka laftiitiyo ha kormeerno ha aragno dhibaatada sida yaanin ardayda eto inaynu ha aragno laysal khabaru kalma ayan marka saasanin qorshaysan insha allahu waana qaxootiyaalkana seedaana hadda jimaada baryayba hadda jimaawo insha allahu may fadaana ini un wali karaankan eh culimada fidhaga ku kati eedaa in iska helgaanti marka reesaasan qorshaysan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
macalin kusow iyo markaasi teegnagada maalin markeeda firidio abaara iyo teeganta maata doorka xiliganku ku eedan culimaadiinka iyo tallaabadan koreeja ku gaadan koraan arrimooyinkaasi tee abaaro la xiriira
الحمد لله رب العالمين والمدى دورك آدم ما يواها أرتني وعي جديد لتي وعن شيخ دو تنهتب عن شيخان ياه الناس نهري سنودك ولا الذي لبشو لتصو ولا يفائدة نافق ولا يكبيان ولا هنكو حصل الدنيا أخراب لين شيخ إيتان كلا ولا يهتنا كرانشي والمدى أني شورتو meelii lankasta ogeeka wala katamanaayo dhaqaalahay sida dhanya warshaan walakaa dhabgabe arday yalkanoolaya lero meeli maamule ummada seeto hafiseeday seeto dadkii kiido maamulka kiido abaartan sii waran odfaday guji kasta ini inka roorta iyaku ka aadan ulmada marka waana wada shalay hata geeka shamiinga baydhoo kulleysi in warqabtaan mushii yakudhii oo ganacsa arday oo dad ka azuumi culamaa udiin walaayiba magaalada hata geedka gudaad erooy waljara kuma qunaaye si sheekhayn oo kale maaye idaa arday leenka kulumi walay warbihin haay wal asiy waana walka kahi guddiha saaroohaay tigi oo ganacsiga uhulan lahan saaroohaay geekaa kuma qunyin ilaa barro kor sugaan guddidaas oo ganacsiga hasaaraa unuun ani hatana guddi kale ulmada ka darto guddiyaalkaas la iska daro rool galaano maamulka dhalkaalado meelba arday boogasho inbahan la seedo arday meeliwalleen heloon la geysiyo intii tabarta ah ummadasaas ayaa ardaya hoodhi ataya kuga aadanta marka arday inta aan arrabaantaas
guddigada sheegda dowladana guddiga sameeyto abaarooyinka la hariira saas oo kalena ganacsataalka guddiga sameeyan isagoona culammada itin guddiga sameeyteen sideedaasayti guddi asdajaran amase ka goonigooniw oo lambadhinagoondaren kolley oo an isa sheegayaan langooni waa angweda male jiidanka ma iraani om lanki haqaadi i lanki hajiidi idahnis lagweda kulli jo may halgenshu iyaa hadaf kullin rooruhay meyo hadda kansaaka nooladeew dadka midiid mabda shu iskhilaafsan yalan ibirka wal angudaanga ya teeli on kul maana maaye maamulkii may wal angwede masa gohotagan ee guddidi may wal angwede ganacsigii mayhan taladeys gudahan gobaday ani gohotan la noolay umadiina may lataayaan ani gohotan la noolay layaan guddijayga taaloogo guddiyaalkaas markan iswaafaqayan ada shagayayaan dad oo arday guddiyaalhaas ku horjeedo arday oo iskulkuyaw ma ah dantiyoo too iska ah hadafkoo iska yiin maalin walibaan nagaday dhanagianay shariif maxamuud shariif markii la feeriyo oo guddiyadaas jiraan jarka culamo ahaantii markii la feeriyo accounta mase meelatalaasiin kagaagooy oo dadka dalkiin roogna beesadii hosiinka shubahayaan gargaar walaayohayaan hasiinka ka dhiibayaan
غير الله كسي إن شاء الله هو تكهر أكوان ونهتد يعني ددبيد حولها نينك ديبايي وقلنا يعني أنا كل هذه المجان
هوب هنين هذه راننا هدنا أرد أذا سدي هنين هذه ران أكاو أكاون أرد أذا وال هلا سدا أرد أذا هان نمكن شلي ما إنسان هان دقمد ما ملك لبتتيو ما ينأتنا أرد أذا أكاون أسوبني ذهبشيل يو لمبر هنسيان ma erenaa may akaan kusoo binay bank salaama iyo tahbshiir wakadalika nimanka ganacsatada eena iyo unhorto sida yani maamulka may mau isla shaqeey doongne nimanku ganacsatada e iyo unu isla shaqeeyaan marka ardaada waliyo geynka guddiga hasaaran iyo akauntiyo ardaada hasaaran lanki goonihan hanuun hadiidiyoon hataa hiraabtan colognada walaal hadhiidhaay ilaa boosaaso dhallinyaradii jarti marka may ka wareejiyaanay markii nimanka ganacsatada ee iyo gurdiga ganacsatada ayaa ka wareejiyaani marka ardayda may fadaane una dhow berkooleynihijeedne haddii una lahanoodhiyoona higaagnagaan haddii aad ardayda kullishii mayniskaseedase umatungeekasa wallanka qobade niskaseedaas insha allahu marka reed ada saasaa irfadna anka dambeyntii noo gebagabadaasa deerinay baaqa tasinka dambeeyoysan andaraasan ganacsata haatoy dadka kale markaasayta ganacsi un kuma tahayne hantadii ilaahay siisaday dadka muruga markaasayti kiisho ka wada kor antaba maysay kala tali lahaayteen isan ka baaqan lahaayteen kala dardaaraman lahaayteen eedan abaarooyinka doorkii oo ku qaadada koran
lanka ilaahay waa lasii horta maylana awalan intii walaa ilaahay walaakiinsii ma ee ini ada yani ada ilaahay ka jeeliyaa oo addoommo kale la koojeeliye ma ee imtixaanaa la keensiye ini ada walaaloga ardayda kanoolayaas iyo ini ada ankafafaanaas yaa horta la keensiye ee may leerayha lan waa ki bari ma erayha nabiga calayhi salaatu wasalaam lama malaga adegaayaan ilaahay tuugayaan kuma ilaahay ka tuugay allaahuma cadih munfiqan khalafan ilaahay ow lankii walbii ilaahu bedelshosi aayadina sidaasaa sheegaas wamaa anfaqtu min shayin fa huwa yukhlifuhu ad ad oo haadhika weliba kubadagin una jarabni walbadanga jarabni haddii aad hiraabto kun shilin ada dhiibto geeka meelanka yar ini ada tuman kuga helaasu meelanka yaroo ada kun shilin ley madi ada geeka koo bato maskiinku ada siiga geeka isla markaas ma helaasu meelanka yar tuman kun bogol kuga helaas wala jarabay la ogaaday waana nabo maxamedna erey ee ilaahay gooljeyna ka dhiiwo wamaa anfaqtu min shayin fa huwa yukhlifuhu sadaqa mayleerahay maalka ziyaadiyaas ma yaraayaas sadaqa maalka ziyaadiyaas ma yaraayaas lan alla lankii walbasada ardada ilaahay inla malaabe hata aayada mayleta adduunka may lanku dhibaato badanya aakhira leseedoo lanku dhibaato badanye ilaahay qur-aanka may kiley mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kamathali xabbatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ما قلنا ذاسه سبع سنابل كلا هو بقول بي تدو بقول معها كون كشيلن أغبيد إلهي يعني والله يضاعف لمن يشاء ولا تدو بقول ما لهاي تقولي بما أتد هذا بقولك أقدم إيه والله يضاعف لمن يشاء لانكي جيك كون شيلن بي وحاجة نسدن جرت وش لفتيتي سندبقى ببي إلهي ما إنكو ولاي kumaankun kumaankun kumaankun malaayiinga ilaahin ku hele maylena lankii halka dolar helo koro halka dolar walaaleedisiisiyoy lankii helo koro tumankun helo koro tumanka lankii baabuurko biyo e oo konton dolar iyo afartun kun afartun dolara la sheegaay lankii helo koro geeku geekunku tabar doronte oo ada een haajo kiin haayte ya ilaahay kii badbaadiyey ilaahay yani kii furde sidaasagla derdaarmaana ardi adalan la argob naftataana ku bilaawata maylena hal istaageeroy irhamuu man fi lardi yarhamkum man fi samaa'i sidaasa lena aquulu qawli hada wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waliba markaasaytii una sii doonay gabagabadii una hasadeernay barnaamijka sheekh ciidan towfiiq oo markaasaytii stuudiga ka sugan sheeg anka dambeyntii baraarujinta iyona bogaadinta iyona baaga dadka hantida leh dowladda ahaato ee dadka ganacsatayaalka iyona markaasaytii guud ahaan bulshada magaalada baydhabo ka nool iyona guud ahaanba bulshada kale ee akujeeda gobolada koonfurta antaba meese ka baraaruji lahayti oo anka baaqi lahayti kala dardaarami lahayti adeer lahayti
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني أرضاد هنوال الدسوهاي سرد الدسوهاي مالكم دول كده كأروريو إلهي شاء الله مكاء دسلانك دس مسجدنا هاينا تضرب لنك كركرن قادا سمدلنك نادية يعد والله إلى أين أنت ودل لنك إلهي أرشاه ما يواها سر لك دير تمو شغل فرعون وياها مانو ابن لي سرهن لعلي أبلغ الأسباب أرهي naba muus ilaahay iyo fiiray sabdariin isari libana dhooba aajura la saariyay fircoon may la koray gamuwa qaadaday koran gemay shimbiraha dhaway nabagi naba ilaahigi naba muus anaha dili ari sar laka dhiirata mawshigul fircoon antu sar ee arlaada maalkun laka aruuriyaha ilaahay raadlamaka ee qiyaama geeshay may waahadiin walka su-aale maalkun dhowlka laka aruuriyow masaakintun dhibaatada qabta hal siyoy saroha roojiyoy ajar malka helaaw laakiin inka sar badnaay inka maal badnaay inka ilmi badnaay naba muuse oomshihay qaaruunga la raay qaaruun mayhaay hanuunga maal qabi bacdisha sarooyi mugaasin walooba furaago layli hisaabow todobaatun lama qaado korna lari furwaagi birahaayna ula saadeen geeda lakwaali geedayatan ula saadi may lakwaali magaari luwa lakwaali magaari luwa ula saadi magaar gaalo lakwaali saa daraadiye nabaga koontarka nagaday nabagii khilaafay nabigina muuse ilaahay intuugay nabagiiba macsiika sheegi balaamehe ijaari muuse iyo zanaasi dhawaray balaamayta ilaahay lasaanshe on sugay gaarunga beesaisiima ogaawaray ilaahu bacdisha dhuuka lan idimay dhuukya dhunci gaarun iyo sarooji dhuuka galeen lankaasi lanka ilmi badan ka maal badan mal aragaana maalkunsi lanka dheerirta maw qiyaama geeshii hisaabo nabiyuna sulaymaan may waaha ilaahay nabishay nabyalan jeeliya ka jari madii dadki janno galaw janno gala dadki naarigyaw naarigeliy antakanaatawsan liki banka qiyaama lay roogay naba sulaymaan jinigunsa anhu kumaasi dadkunsa anhu kumaasi maalkunsa weelasi dabeelan ideegasi maal badan lakadha dheerirtamaw saroon laka dheerirtamaw ajar maalka helaw sarow hal roojiyoy geeka himaga mayla geliyey sado ulmada tariwaaha masaakinusa lagnoole se ilaahay wallanka qobade ilaahay sakii jeelade saasee lafadahay may waha anta kortiya lanko sakaraadi siin khata mayreed sida kola shilaay yaa leytanii kullahaawar yaa leytanii kaanad jadiidaa yaa leytanii kafuraa nabaga dhubalse yaa rasuulallaahi lankuasida kol shilaayi yaa leytanii kullahaa maylika jeede gubistolins yawa dhiibi gubist yamadi dhimadaayi yabkee jarshii la tusi kulisha dhiibna iroonaytiar yaa leytanii kaanad jadiidaa furunta gelinhaytiya dhiibi madi dhimadaayi ya bacdisha gelinkii yala tusi jadiidhaayna iroonaytiar yaa leytanii kafuraa may waahaa handhoolko damow damow dheelay kastoo hengaanii madi dhimadaa walaaysan gaaniyey qobad jarsho la tusi dhiidhana dareedna geeklihan dhowkala hingaaniye iroonayti ari may waa dad yawaleedi dhiibata sida ulamadaatu sheegday uma anfaqtu min shayfa yukhlifu lilahaayiwo wal hele khilaaf maka jara ilaahay nin yaboohi rasuulshii nin khatami haadisa sheegdi laa shaka fiima dakara qur'aan wari wa qur'aan ilaahay sheegi shaka maka jaro kalaamullaahi munzaliyaha nin degi waadishay arrinta wal dhamaay dhamaysanta maalkun dhowka laka aruuriya intii saro roojideenoo godoob haadan maydlahan leehiyey masaakiinta halhan leehiyoy landhabgaboab ayl aragnay halan iskaalmayo insha allahu tacaawun badan ba adisha hirtan aftiya hirbadan inta luugsanayn waana kitaab akhriiso ayto mamandheeriyado ayto olodee yuruug yuruuglawa jarta hirtan haad hor tacluugoy bacdisha dugsiya bacdisha bersho roob hob roobma reebeen dugsiya naftiyo hal dhisoy baraakalan kuwaaloy hati madarasiyaa dhisnay suubini laakiin kitaabti dugsiyaasha maldayohay walyaalo badan ilaahay ninka baahanya qobood feelniya jara ani ilaahay lilaheliyo madaasa unon ilaahay ninsa nijeelade masaakintun sanadun hal ismoodiyoy insha allahu lacalalaha ilaahay roob sheeno barta la arga may waayo ilaahay sifaadiyay mayka mad aha wa huwa aladii yunzilu lkayda min bacdi maa qanaduu madi dadka guursanlay linki roob sheena munaafo kulishay guursomaylfade ilaahay madaadle sheena roob hata halkumaylare biibaha kooyo wara buismaano nurki ha baho hoola baadisha barwaarona wal argeele ilaahay tuugnan tuugda kirinte lowla baadisha namiimihi sidan haadfana lam darati samaa kula sharin shar welma dara kooy fadi ari laakiin unu namiimnagana isisidohayna low baadisha dadka bani aadinka dulman galafadna sidii shimirtaan buugu fadengal ari ilaahay ningnaharisa ilaahay rasuulshay derdaarimay walma dhaafna madi la oobsadaay naboga lanki dhigdan dhawaay lamolhada derdaarimi uusiikum bisalaati wamaa malakad aymaanukum ana salaadi wali gacantin hanati isinlahaten asiin derdaarimeed halad walaay lahanay galantaanaka jari hortaanaka dhammaado haayee dhibaato kalulani dhiid walaay galantaanaka jari isilakanoolay dadka silakanoolay fadhi dooda sidii baadisha wali hata nooldak waraabii fadhi biilanka jeyi fadhi masaakintun ay fagiirnay an intaasa khatame waaqulu qowli hada waastaqfirullah lii walakum walisaa'ili lmuslimiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa tahay dhegeystayaal waliba usahay sheeg iidan towfiiq iyo markaasiiti ku madahay culamaa udiinka geeka stuudiya idaacadda warsan magaalada baydhabo martininkaayan barnaamijkii bandhiga raadiha warsan geekunan ku hadalaani abaaro iyona doorka culamaa udiinka intaa ka gebagabeeyana barnaamijkanoo bishaarmasinadere dhisaay maxamed huseen faleri in barnaamijkan idin farsameeyey antireedanku kulamaana barnaamijkii dalmarasaari saasiyona maanaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu